halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha mayna waa kow sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dadkani baranaya ama luuqada soomaaliga ama dhaqanka soomaaliga ma aha dadka shicibahoo iska caadi ah waa dadka ka socda maxaa la yidhaahdaye iskuulaadka waa dad ka socda dhakhaatiir ah nurses ah dental assistant iyo hygiene leh waa dad xil haya
taasi waxay ahayd hudda cumar xaaji ibraahim oo wax ka dhigta kollejka st cloud ee gobolka minnesota warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida dowladda sacuudiga iyo jarmalka oo heshiiska la saxiixday haweenka dalka senegaal oo cudurka kansarka ilmagaleenka uu faraba'an ku hayo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan faraxsanaan doonin haddii dowladda kuuriyada waqooyi ay tijaabiso gantaal kale oo nukliyeer ah kaasoo noqon doona kii lixaad oo ay rido waraysi uu siiyey barnaamijka face the nation ee ka baxa telefishinka c b s ee dalkan maraykanka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in xitaa uusan arrintaasi ku farxi doonin madaxweynaha shiinaha shin jimpin waxa uu ku tilmaamay inuu yahay nin xushmad badan mar la weydiiyey inuusan ku farxi doonin gantaalada soo socda ee kuuriyada waqooyi inay micnaheedu tahay inuu qaadi doono tallaabo militari oo ka dhana xukuumadda pyongyang ayuu madaxweyne trump ku adkaystay in sheekadu ay tahay sida ciyaarta jeeska oo kale islamarkaana uusan doonaynin in hadda ay dadku ogaadaan waxa uu ku fakarayo kuuriyada waqooyi oo isku dayeysa inay horu mariso gantaaladeeda nukliyeerka oo awoodi kara inuu soo gaaro dalkan maraykanka ayaa sabtidii waxay tijaabisay gantaal kale balse dalka deriska laa ee kuuriyada koofureed ayaa sheegay in tijaabadaasi ay mar kale fashilantay warbaahinta turkiga ayaa ku warantay in ganacsade caan ah oo u dhashay dalka iiraan iyo nin la socday oo shirko ay ahaayeen xalay lagu dilay gudaha magaalada istanbul saciid kariimeyn ayaa ahaa milkiilaha tv-ga game oo ah telefishin caan ah oo ku baxa luqadda farrisiga waxaa lagu dilay degmada meslaag ee magaalada istanbul macadda sababta loo dilay balse horey ayay maxkamad ku taalla dalka iiraan ay u xukuntay isaga oo dalka ka maqan waxaa lagu eedeeyey in uu faafinayay hadallo brobagando ah oo ka dhan ah jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan booliska istanbul ayaa sheegay inay baarayaan dilka labadaasi ruux iiraan dhowr jeer ayay ka ashtakootay tv-ga game oo xaruntiisu ay tahay magaalada dubay balse ku wajahan dalka iiraan subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno soomaalida faraha badan ee dalkan maraykanka ku nool ayaa waxa ay keentay baahi ku aadan barashada afkooda iyo dhaqankooda loo qabo iyadoo jaamacado kala duwan oo dalkan ku yaalaahi ay dhigaan afka soomaaliga suugaanta iyo dhaqanka meelaha ugu badan ee baahiyaha loo qabo afka iyo dhaqanka soomaalida ay ka jiraan ayaa ah dalkan maraykanka waxaana dadka ka shaqeeya adeegyada bulshada ay dhowrayaan inay fahmaan luuqadda iyo dhaqanka dadka ay u adeegaan warbixintan waxaa ka diyaarisay waryaheenna falastiin axmed iimaan
collejka st cloud technical community college ayaa toddobaadkii hore bilaabay fasallo cusub oo lagu dhigaya afka iyo dhaqanka soomaalida waxaa laga dhigayaa buug loo bixiyey from somalia to snow ama soomaaliya ilaa dhulka barafka buuggaasi oo ay qortay huda cumar xaaji ibraahim huda waxaa kaleoo ay dhigtaa maadooyin kale balse kan soomaaliga ayaa ah markii labaad oo ay dhigto haddaba huda ayaan ka waraystay waxyaabaha ku dheliyey in ay dhigto ama doorato afka iyo dhaqanka soomaaliga horta waxaa igu dheliyey waxa waaye leeyahay magaaladan waa magaalo aad horta u yar waxaad jirta isfahan daro u dhexaysa dadka cusub meaning dadka soomaalida ah amaba east africaanka specially soomaalida ugu badane iyo dadka hosi maxay communitygeena dadka halkan maraykanka ugu nimid oo dadkii dimash si nooga soo horreeyay oo joogto horta isfahan darada u dhexaysa ayaa horta marka koowaad igu kaliftay in aan buugana qoro xiisadaasna aan bixiyo dadka baranaya afka iyo dhaqanka soomaaliga ayaa waxa ay yihiin dad kala duwan oo ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada huda ibraahim ayaa inoo faahfaahinaysa dadkan doonaya in ay bartaan afka iyo dhaqanka soomaalida dadkani baranaya ama luuqada soomaaliga ama dhaqanka soomaaliga maaha dadka shicibahoo iska caadi ah waa dadka ka socda maxaa la yidhaahdaa iskuulaadka waa dad ka socda dhakhaatiir ah nurses ah dental assistant iyo hygiene leh waa dad maxaa la yidhaahdaa xil haya oo qaarkood ay ku jiraan chamberka qaarkood ku jiraan ischool boardada marka waa dadkii muhiimka ahaa oo afka ingiriiska lagu yidhaahdo shakers and movers dadkii magaalada waxgaradkooda ahaa weeye dadka raba inay bartaan dhaqanka marka laga soo tago dadka qabanaya adeegyada kala duwan ee bulshada waxaa iyana jira dhalinyaro badan oo ku jira xilliga waxbarashada jaamacadda oo xiiseynaya barashada afka soomaaliga iyo weliba suugaanta halka qaarkoodna ay u qaataan luuqad ahaan oo looga baahan yahay muddadooda waxbarashada in ay qaataan anwar maxamed diiriye waxa uu bare ka yahay jaamacadda maryland university ee duleedka washington waxa uu ka dhigaa soomaaliga iyo weliba suugaanta waxa uu ka waramayaa waxa ay yihiin dadka barta ama doorta iyo sababaha ay u doonayaan inay bartaan afka soomaaliga iyo weliba suugaanta waa dad intooda badan ajaanib ah aan soomaali ahayn soomaalida waan arkaa marmar dhif ah laakiin maadaama ay dadka ka yar yihiin kalaasyadana way kaga yaraanayaan marka dadkaa bartaa sababta ay u bartaan waxa weeye sababta loo barto ingiriisiga iyo frenchiga iyo carabiga suugaantooda iyo dhaqankooda iyo af ahaanba loo barto oo kale ayay waxay ka dhex arkeen soomaaligu inuu yahay af leh karaamadii lagu baran lahaa oo suugaan iyo xabaarad iyo ilbaxnimaba lagaga faa'iidi lahaa marka markii ay u soo noqoto inay dhowr af oo meeshii ka shaqaynaya oo ay ka helayaan iskuolkii ay kala doortaan waa dooq qofku leeyahay inuu markaa afku raba aado dookooda ayaana kusoo rida soomaaliga haddaba barashada afka soomaaligu ma ka adag yahay muxuuse kaga duwan yahay luuqadaha kale marka la baranayo waa kan anwar adaygu waa jiraa oo wuxuu u jirayaa dhowr siyaaboodba adaygu wuu jirayaa iyadoo af kasta oo la baranayo adaygeeda leeyahay haddana kala dhantaalnaanta iyo dhammaystirnaanta naxwaha soomaaliga ee qofka soomaaliga ahi uu caadiga u yaqaan laakiin uusan qeexi karin sida uu u shaqeeyo dhinacaas way ka dhib badnaanaysaa oo naxwaha soomaaligu haddaad og tahay horumarka lagu sameeyey in sii buuran maaha iskaba dheh boqolkiiba konton boqolkiiba konton kale ayaa maqan oo qofkii carabi marka loo dhigayo ama ingiriisi loo dhigayo afafka aslaxay ee qarniyada laga shaqaynayay ee waxoodiina la dhigaalinayo way fududahay garaameerkoodii iyadoo la barbar dhigayo kii kaleo afkay u dhasheen ardaydan in se deg deg deg ah wax loogu fahamsiiyo soomaaliga laakiin inta kooban oo aada haysato oo dadkii afiiqaanka ahaa ee soomaaliga bartay ama ajaanib ha noqdaan ama soomaali ay qoreen iyo wixii adiga iyo kartidaada iyo fahamkaagu ku darto ayaad ku daraysaa qeybtaa marka adayg bay ku noqonaysaa huda ayaa iyana waxa ay qabtaa in luuqadda soomaaliga ay waxoogaa adag tahay gaar ahaanna qofka ajnebiga ah marka uu baranayo inay waxoogaa ku culus tahay wallaahi waa sidaad sheegtay aad bay ugu adag tahay luqad kale laakiin ayagu hadda meesha waxay u imanayaan inta u badan ma aha inay luuqadii soomaaliga bartaan oo dee kulli ay xafdiyaan ma aho waxyaalaha oo maxay keywordska ah istaag joogso oo kale soco oo kale biyaha iisoo qabo oo kale iska war sidee tahay oo kale waa mahadsan tahay oo kale albaabka makaa qaban karaa oo kale waxyaalahaas keywordsbay jecel yihiin maadaama ay yihiin dad service provide garanaya oo dadkii dee adeegyo bulsho qabta adeegyada bulshada u sameynaya profesor anwar ayaa muddo ka badan shan sano waxa uu dhigaya afka soomaaliga iyo weliba suugaanta waxa uu sharxayaa sida ay fursad u siiso dadka aan soomaalida ahayn ee barta afka soomaaliga marka ay yaqaanaan luuqad ka baxsan afka ingiliishka qaar waxa ay ku buuxsadaan marka ay ka baxayaan iskuolka marka laga rabo in ay qaataan af kale ayay sidii oo kale u baranayaan qaarna waxay usoo dhexgelayaan xiisayn ay xiisaynayaan oo bal waxaan wax ka ogow iyagoo oo weliba ku buuxsanaya credityadooda oo hadhow xataa marka shaqooyinka la doonanayo oo hadda soomaaliya oo kale waad aragtay shaqooyinkeedu aada bay xiise uleeyihiin ama ururka qaramada ha noqoto ama dowladaha xiiseeya ha noqoto halkaa inay ka galaan oo afka soomaaligu hadda waa wax shaqa lagu helo weeye haddii dadka soomaalidu u arki jireen af bakri oo haddii la barto dib u dhacun keenaya dad baa ka macaasho oo lacag badan ka samay inkastoo soomaali badani ay barato luuqadda ingilishka iyo luuqadaha kale ee wadamada ay hadba u hayaamaan ama ay ku nool yihiin dhanka kalena bulshooyinka ay u yimaadeen ayaa qaar badan oo ka mida iyana waxa ay danaynayaan barashada luuqadda iyo dhaqanka dadka u yimid aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inoo diyaarisay warbixintaasi ku saabsan dhaqanka iyo luuqadda soomaaliga oo laga dhigo jaamacado badan oo ku yaala dalkan maraykanka
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan kansarka ku dhaca ilmagaleenka oo ah cudur laga hortegi karo ayaa faraba-an ku haya haweenka dalka senegaal saraakiisha caafimaadka dalkaasi ayaa hadda bilaabay qorshe loogaga tallaalayo gabdhaha yaryar caabuqa keena cudurkan warbixintan waxaa caasimada senegaal ee dakaar ka soo diray sofia christensen waxaa soo akhriyey soona koobaya nuur xasan nuur
xarunta caafimaadka philip magwel sengoor ee ku taala duleedka magaalada dakaar dumar badan ayaa saf dheer uga jira sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen baaritaan caafimaad oo bilaash ah barnaamijkan oo ay fududaysay hay-adda junior jamber international ayaa haweenkani looga baarayaa kansarka ku dhaca naasaha iyo ilmagaleenka saysi indaaye ayaa ka mid ah dumarka sugaya baaritaanka waa lixdan jir waana markii labaad oo ay iska baarayso sardaanka haleela uurka hooyada
ka hor inta aanan ogaan baaritaanada noocan oo kale ah waxaa isoo martay sideed uur weligayna ma samayn baaritaan kansarka ku dhaca minka xitaa kalama aan tashan dhakhtarkayga keliya waxaan bilaabay marka aan dhalmada gooyey marka aan isbarbar dhigno dalka maraykanka waxaa caan ka ah in guud ahaan dumarka ay sanadkiiba mar ama saddex jeer ay baaritaan sameeyaan haddii ay dareemaan xaalado aanan caadi ahayn oo la xiriira unugyada riximka ama ilmagaleenka laakiin dalka senegaal bukaanada xanuunkan isaga shakisan waxa ay u tagaan dhakhaatiirta marka uu cudurka u dhow yahay inuu faafo sida uu leeyahay doctor maxamed mustafa yaade oo ah dhakhtar cudurka haweenka Alors, il faut dire que chez nous, malheureusement, c'est des pathologies que l'on diagnostique assez tardivement. Et quand on le fait, la prise en charge devient lourde et difficile. Et surtout, le pronostic n'est pas bon à ce, à ce stade. D'accord
marxaladda ugu dambaysa ee cudurka kansarka inaad samayso baxnaano waa arrin xanuun badan oo dhib leh ma ahan wax wanaagsan in aad mala'awaal iska samaysato waana taas sababta uu baaritaanku muhim u yahay marka aad kansarka qabato bilowga hore aad bay u sahlan tahay in la daweeyo dawadiisuna markaasi ma ahan mid qaali ah dalka senegaal qiimaha baaritaanka kansarka ku dhaca ilmagaleenka waa lixdan doolar oo lacagta maraykanka ah oo u dhiganta afartan kun oo lacagta faranka dalka senegaal inta badan dumarka ma awoodaan waxaana intaas usii dheer inay u safraan caasimadda dakaar isbitaallo badan oo ku yaala gobollada xitaa magaalo madaxda dakaar ma haystaan qalabka loogu talagalay baaritaanka ama shaybaar lagu sameeyo tijaabada bilaabitaanka tallaalka cudurka kansarka ku dhaca ilmagaleenka ee dalka senegaal ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo lagu yaraynayo faafitaanka xanuunkan doctor xuseenow badiyaan waa madaxa waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka dowladda senegaal
L'introduction va se faire en deux phases. Donc, il y a la première année où on va faire la vaccination multicorps. On va vacciner les cortes des, des filles de 9 à 14 ans révolus.
hadafku waa inaan bilownaa olala tallaal oo ballaaran oo aan ku gaarayno siddeed boqol oo kun oo gabdhood ilaa bisha mey ee sanadka labada kun siddeed iyo tobanka wixii markaasi ka dambeeyana tallaalka wuxuu noqon doonaa mid joogto ah innaga oo bartilmaameedsan doona gabdhaha sagaal jirada ah waxaana uu qayb ka yahay barnaamijka tallaalka joogtada ah ee waddanka oo dhan kansarka ku dhaca ilmagaleenka waxaa keena fayrus ku gudba galmada bini'aadamka oo loo soo gaabiyey h b v inta badan ma lahan calaamado la arki karo laakiin tan iyo sannadkii labada kun iyo lixdii waxaa jiray tallaal cudurkan ka dhan ah oo aad looga isticmaalo maraykanka iyo qaybo badan oo dunida horumartay ah balse tallaalkani mar dhow ayuu gaaray afrika senegaal ayaa ka mid ah toban waddan oo qaaradda ah oo bilaabay tallaalkan waxaa iyana safka hore ku jira dalalka ethoobiya iyo zimbabwe oo mar dhow bilaabi doona
warbixintii wariyaha v o eda sofia christensen waxaa noo soo koobayay waryaheena nuur xasan nuur
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington dowladaha sacuudiga iyo jarmalka ayaa kala saxiixday heshiisyo lagu horumarinayo xiriirka labada dowladood kadib markii magaalada jidda ay ku kulmeen boqorka dalka sacuudiga iyo hogaamiyaha jarmalka waryaheenna xuseen saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira boqorka dalkaasi sacuudi arabiya salmaan bin cabdulcasiis iyo hogaamiyaha dalkaasi jarmalka angela merkel oo kulan ku yeeshay magaalada jidda ee dalkaasi ayaa ka wada hadlay xaaladaha ka alowsan mandiqada bariga dhexe hogaamiyaha dalka jarmalka iyo boqorka sacuudi arabiya ayaa isla soo hadal qaaday sidii xal loogu heli lahaa mashaqada ka alowsan dalalka siiriya iyo yemen boqor salmaanka dalkaasi iyo hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa si gaar ah isla eegay sidii loo horumarin lahaa xiriirka labada dowladooda inta uu socday wadahadallada labada mas-uul ayaa dowladaha jarmalka iyo sacuudi arabiya kala saxiixday heshiisyo ku aadan xoojinta xiriirka dhinacyada warshadaha iyo amniga qodobada ay kala saxiixdeen labada dowladood ayaa ka mid ah horumarinta warshadaha dalka sacuudi arabiya iyo in iskaashi dhinacyada amniga ay yeeshaan wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowladaha jarmalka iyo sacuudi arabiya iskaashi dhinacyada dhaqaalaha ee labada dowladood iyo sidii ardayda sacuudi arabiya tababar ay ugu soo qaadan lahaayeen gudaha dalkaasi jarmalka ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ku heshiiyeen boqortooyada sacuudi arabiya iyo dowladda jarmalka ayaa lagu yiri war ka soo baxay qasriga madaxtooyada sacuudi arabiya hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa kulanka kadib warfideenka u sheegtay in wadahadallada ay la yeelatay boqor salmaanka dalkaasi sacuudi arabiya inuu yahay mid muujinaya sida dowladaha sacuudi arabiya iyo jarmalka ay u samayn karaan iskaashi dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga dhinaca kale dowladda sacuudi arabiya ayaa xalay xirxirtay lix iyo afartan qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii lala eegtay masjidka nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ee magaalada madiina sanadkii tegay tv-ga dalka sacuudi arabiya ayaa sheegay eedeysanayaasha lasoo qabqabtay intooda badan inay u dhasheen waddankaasi marka laga reebo afar iyo toban ka mid ah oo ajaanib ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in dadkaasi lasoo xirxiray ayagoo ku sugan magaalada jidda waxayna ka tirsan yihiin koox argagixiso ayaa lagu yiri warka wasaaraddaasi bishii juulaaya ee sanadkii hore ayay ahayd markii weerar qarax ismiidaamin ah lala eegtay meel u dhow masjidka madiina kaasoo sababay geerida afar ka mid ah ciidamada amniga ee dalka sacuudi arabiya kooxda dowla islaamiya ayaa qaraxyo iyo weeraro dhowr ah ka geysatay dalka sacuudi arabiya tan iyo sannadii labada kun iyo afar iyo tobankii waxaana inta badan ku geeriyooday ciidamada amniga iyo dadka shiicada ah ee ku nool dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana idaacadeennii qaybtan waxaa la soo gaaray ciyaarihii waryaheena nuur xasan nuur ayaa kala sheekaystay maxamuud mascade oo jooga minneabolis
kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha shalay iyo xalay waxaa la ciyaaray kulamo xiise leh oo ka dhacay horyaalada uga caansan qaaradda yurub sida premier leaga ingiriiska liigwanka faransiiska iyo siriya-aada talyaaniga ciyaarihii ugu dambeeyey waxaan kala sheekaystay wariyahayga gobolka minnesota maxamuud mascade oo daawaday ciyaarihii shalay iyo xalay dhacay ee mascade haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga ingiriiska xiise gaara ayuu lahaa gaar ahaan labada kooxood ee ugu sarreeya ee chelsea iyo ma aragtay tottenham ayaa aada isugu soo dhawaaday maxay tahay xiisaha ee kulamada soo aadan aad baad umahadsan tahay nuur marka laga hadlayo horyaalka dalka ingiriiska kooxaha chelsea iyo tottenham hatisba ayaa ah laba kooxood oo kala sarreynta ay u dhaxayso afar dhibcood oo keliya iyadoo sidaa ay tahay ee labadan kooxood laba kulan oo muhiima habeenkii xalay ay ciyaarayeen kulankii hore everton garoonka goodisonburg ay ku ciyaarto chelsea ayaa booqasho ku tegaysay laakiin chelsea awood bay halkaasi muujisayoo saddex iyo eber ayay kusoo badisay weliba waxaa xusid mudan qaybtii hore ciyaartu inay eber iyo eber ahayd laakiin wiilkii barcelona ay kasoo gateen ee betro ayaa gool aada u qurux badan oo malaha goolkii bisha ama kii toddobaadka iyo kii sanadkaba kuwa u tartamaya ka mid noqon karaa ayuu dhaliyey kadibna way u furmeen goolashiiyo sidaa ayay ku badaysay chelsea tottenham oo guusha chelsea ay heshay markaa ka dhigaysay toddoba dhibcood in laga sarreeyo ayaa ciyaarta derbiga aadka u adag kooxdaysa necib yihiin ee arsenaal ee magaalada london waqooyigeeda ay ka wada dhisan yihiin waxay ku ballansanaayeen guriga tottenham garoonka whitehart lane ciyaartan marka laga yimaado labadan kooxood inay isnecib yihiin haddana tottenham waxa ay ku daraynaysaa sidii horyaalka sanadkan ay chelsea uga farmaroojin lahayd marka waxay ku adkaysatay raacdadii ay ku haysay chelsea arsenaal oo iyadu waayahanba iska daalaadhacaysay kooxdii la yaqaanan aan ahayn qaybtii hore ciyaarta eber iyo eber bay ku kala baxeen laakiin laba gool ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ay ka dhaliyeen weliba labadaasi goolno hal daqiiqo iyo bar oo keliya ayay isku jireen dhalashadooda wiilasha ay ku faanto kooxdu ayay goolasha u dhaliyey waa dalcali iyo ninka kale ee la yidhaahdo harrikane sidaasina arsenal labiyo eber ayaa lagaga badiyey labadan kooxood u dhiman min afar kulan sidaa darteed waxay kala sarreeyaan oo keliya afar dhibcood kulamada ugu adag ee tottenham la kulmi doonto kale waxaa ka mid a in ay gurigeeda kula ciyaarayso manchester united inkastoo chelsea kooxaha u dhiman marka la fiiriyo aysan sidaa u xooganayn laakiin horyaalka wax kastaa dhici kara waa gartay dhinaca kaalinta afraad waxaa ku dagaalamaya labada kooxood ee isku magaalada ah ee manchester city iyo manchester united hal dhibic oo keliya ayaana maaragtay u dhexeysa marka kulimadii ay shalay ciyaareen waa la wada taakeeyey oo barbara ayay keeneen sidee wax u dhaceen badan kooxoodba fursado cajiiba ayay iska khasaariyeen weliba tan ugu yaabka badan waxay tahay kooxda manchester city oo waxay iyadu ku ciyaaraysa middlesbrough oo iyadu kooxaha seribida sanadkan ku noqonaya ka mid a taaga darane ilaa iyo siddeetan iyo shan daqiiqo markay ciyaartii maraysay waaba laga sarreeyey iyaga oo labiyo go laba gool iyo hal ayaa lagu laga hoga lagu hogaaminayay laakiin ciyaaryahanka reer brazil ay dhawaantan soo iibsadeen dhaawacna maalmihii tagay kaga maqnaa gabriel juses ninka la yidhaahdo ayaa goolkii bareejada u dhaliyay ciyaartu ay shan daqiiqa ka dhiman tahay kooxda kale haddaan iyana eegno manchester united kooxdan guuldarooyin badan lama kulanto laakiin waxaa loo bixiyey kooxdii dariska bareejada la ahayd weliba garoonkeeda old trafford markay ku ciyaarayso rooney oo maalmahan ciyaaraha aada moodaysa inuu kaydka ku dhamaysanayay ayaa rigoore u dhaliyey qaybtii hore ee ciyaarta dhammaadkeedii laakiin wiilka la yidhaahdo sigerson oo ah ninka ay ku duusho kooxda swan city oo iyaduna kooxaha serbida looga cabsanayo sanadkan inay ku noqdaan ah ayaa goolka bareejada u dhaliyey sidaasina manchester united dhibicayay iska khasaarisay ugu dambeyntii liigwanka faransiiska kooxdii b s g oo sanadihii dhowaa iska haysatay horyaalka sanadkan xaalkoodu ma fiicna iyana bal ka warran
aad iyo aad kooxda b s g oo weliba lacag fara badan lagu qasiray oo nimankii saliida lahaa ay ay lahaayeen afartii sane lasoo dhaafay faransiiska iyaga ku guuleysanaya koobkan laakiin waxaad moodaa sanadkan sanadkii dhalinyarada inuu yahay kooxda ciyaartooyda da-da yar wadata ee monaco ayaa la filaya inay koobkan qaado oo weliba iyadoo hadda kulan dheeri u harsan yahay marka la eego kulamada iyada iyo b s g ay ciyaareen ayaa iyaduna saddex iyo habal toddobaadkan ku badisay niisna saddex iyo hal ayay kaga badisay b s g marka kufitaanka b s g ay kuftay toddobaadkan waxa uu sahlayaa in kooxda monaco haddii kulanka u dhiman ay badiso ay lix dhibcood ka sarrayn doonto iyada markaa horyaalka saddex kulan oo keliya ay ka harsayiin marka koobkan haddaan dhibaato kale ku imaanin monaco dhankeeda inuu aadi doono ayaa loo badinayaa sanadkan oo afar sano oo xiriira koobkan b s g ay haysatay in laga faramaroojin doono sanadkan aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena maxamuud mascade oo aan kala sheekaystay ciyaarihii horyaalada yurub ee shalay iyo xalay la ciyaaray xubinta ciyaarahana waa naga intaa dhegeystayaal
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo nuur xasan nuur iyo weliba maxamuud mascade oo ka sheekeysanayay haye nuur markana qodobadii wararka caalamka ugu waya waa mahadsan tahay falastiin madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uusan faraxsanaan doonin haddii dowladda kuuriyada waqooyi ay tijaabiso gantaal kale oo nucleer ah kaasoo noqon doona kii lixaad oo ay riddo waraysi uu siiyey barnaamijka face the nation ee ka baxa telefishinka c b s ee dalkan maraykanka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in xitaa uusan arrintaasi ku farxi doonin madaxweynaha shiinaha shi jinbin oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin xushmad badan mar la weydiiyey in uusan ku farxi doonin gantaalada soo socda ee kuuriyada waqooyi in micnaheedu ay tahay in uu qaadi doono tallaabo militari oo ka dhan ah xukuumadda punyang ayuu madaxweyne trump ku adkaystay in sheekadu ay tahay sida ciyaarta jeeska oo kale islamarkaana uusan doonaynin in hadda ay dadka ogaadaan waxa uu ku fakarayo warbaahinta turkiga ayaa ku warantay in ganacsade caan ah oo u dhashay dalka iiraan iyo nin la socday oo ay shirko ahaayeen xalay lagu dilay gudaha magaalada istanbul saciid kariimeyn ayaa ahaa milkiilaha t v-ga game oo ah telefishin caan ah oo ku baxa luqadda farrisiga waxaa lagu dilay degmada maslaag ee magaalada istanbul ma cadda sababta loo dilay balse horey ayay maxkamad ku taala dalka iiraan u xukuntay isaga oo dalka ka maqan waxaa lagu eedeeyey in uu faafiyey hadallo brobaganda ah oo ka dhan ah jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan mahadsanid nuur markana dhinacii heesaha ma wax laysku diidaa cododka macaan ee faadumo cabdulaahi maandeeq iyo fanaanka axmed cali cigaal
wurdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen ibnuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini wurdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen ibnuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini
yaa salaam doogsi roob kaliileed xoolo dararan oo dhalay dadab iyo aroosbaa isudaa ku fiican ayay tiri fanaanada faadume cabdulaahi maandeeq iyo axmed cali cigaal ayaana ku luuqeynayay dhegeystayaal heestaasi aadka u macaanayd halkaad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal idaacaddeenii subaxnimona intaa ayay nagaga dhan tahay waxaa soo jeedinayey falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeena xigta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
guraad dhiiranayda dalay diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegti doraad dhiiranayda shalay diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegti غير الروح غاضبا زين باو يالي والدي الشداديو دافك عاشقا يبطو حسكوتي هاي قداليني مريم غير الروح غاضبا زين باو يالي